subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada laantaaf soomaaliga e v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waa subax sabti ah bisha juunna waa afar sanadka labada kun labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo geeska afrika iyo weliba bogga internetka ee v o a somali dot com saacadda afrikada bari waa lix iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobadaan idinku hayno idaacadda saakana waxaa ka mid ah ganacsato qurba joog ah oo kismaayo ka bilaabay mashaariic ay ku maalgashanayaan gobolka jubbada hoose laba mashruuc baa ugu muhiimsan mid waxa weeye waxaan dhowaan insha allahu tacaala furi doonaa albaabada loo furi doonaa hotel weyn oo runtii noqon doona hoteelada ugu waaweyn magaalada kismaayo talabaad waxaan qorshaheeda wadnay mashruuc beero
turkiga oo iska bedelay magaca isuna bixiyey magac kale maxay tahay sababta warbixin ayaan idinka haynaa sidoo kale maxaa keenay guuldaradii xildhibaan faysal xasan ka soo gaadhay doorashadii gobolka ontario ee dalka kanada ee khamiistii dhacday faahfaahin ayaan iyadana idinkaga haynaa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida dagaalo ayaa ka socda laba magaalo oo muhiim ah oo ku yaala bariga ukrain maalintii boqolaad ee duulaanka ruushka iyada oo labada wadan ee ruushka iyo ukrain ay sheegeen inay horumar ka gaadheen dagaalka afhayeenka kremlinka dimitri beskov ayaa sheegay jimcihii in ciidamada ruushku ay ku guuleysteen hawshii ugu weyneyd ee ay sheegeen oo ahayd in ay ku difaacaan dadka rayidka ah goobaha ay maamulaan goonigosadka ee bariga ukrain waxaa intaasi ku daray in ciidamada ruushku ay xoreeyeen qaybo ka mid a ukrain ciidamada ruushka ayaa isku dayey inay isku hareereeyaan magaalooyinka siverdonsk iyo weliba leishashenk ee bariga ukrain ee gobolka luhansk madaxa ukrain gobolkaasi seriyey gadayi ayaa jimcihii u sheegay telefishinka qaranka in ukrain ay dib u qabsatay dhul ballaaran oo ku yaala gobolka waxa uu sheegay in ciidamada ukrain ay dib ula wareegeen boqolkiiba labaatan dhulkii ay hore ruushku u qabsadeen gaday ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay ka hormarayaan oo keliya madaafiicda culus wuxuuna sheegay in marka ukrain ay hesho hubka ridada dheer ee reer galbeedka ay awood u yeelan doonto in ay ruushka ay dib u gurtaan ama ay dib u riixaan madaxa midowda afrika ayaa u sheegay madaxweynaha ruushka valadimir putin in dalalka afrika ay yihiin kuwo aan waxba galabsan oo dagaalo ay ka dhaceen islamarkaana ruushka iyo ukrain looga baahan yahay in ay ka shaqeeyaan sidii loo yareyn lahaa dhibaatada dalalkaasi kasoo gaadhay dagaalka mar ay labada hogaamiyey ku kulmeen magaalada sushi ee dalka ruushka saddex saacadood oo wadahadal ah kadib makisaal oo ah gudoomiyaha midowda afrika ee sanadkan ayaa sheegay in madaxweyne putin uu ballan qaaday in uu khafiifin doono xanibaadaha dhoofinta badarka iyo bacriminta ee loo dhoofiyo adduunka intiisa kale laakiin ma aanu faahfaahin ka hor intaanu qarxin iskahorimaadka qiyaastii boqolkiiba afartan sarreenka ay cunaan wadamada afrika ayaa ka iman jiray wadamada ruushka iyo ukrain dagaalku waxa uu sii kordhiyey gabaabsiga badeecooyinkaasi oo ay ugu wacan tahay xilliga beergoosiga oo xumaaday iyo ammaan la-aanta iyo weliba dagaalka oo xaaladda sii xumeeyey wafdi ganacsato ah oo ka baxay magaalada nairobi ayaa magaalada kismaayo kaga dhawaaqay mashaariic horumarineed oo ay ku maalgelinayaan ganacsiga magaalada kismaayo mashaariicdan ayaa waxaa ka mid a maalgelin lagu samayn doono beeraha gobolka iyo dhismayaal huteelo casri ah warbixintan waxaa noo soo daray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad ganacsatadan soomaaliyeed ee soo gaaray magaalada kismaayo ayaa ujeedka u yimaadeen magaalada kismaayo waxa uu ahaa in ay magaalada kismaayo ka bilaabaan mashaariic kala duwan oo horumarineed ee maalgashi la xidhiira si markaasi ay uga qayb qaataan horumarka deegaankooda ganacsatadan waxaa hogaaminayay sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ee dalka kenya waxaana magaalada kismaayo uu sheegay inay u yimaadeen in laga bilaabo maalgashi xagga ganacsiga ahi oo ay sheegeen in hoteello iyo sidoo kale goobo lagu dalxiiso ay ka hirgelinayaan magaalada sidoo kalena ay bilaabayaan mashaariic lagu horumarinayo beeraha gobolka sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mid a ganacsatada soomaaliyeed ayaa v o a wax ka weydiisay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay doonayaan in ay maalgashi ku sameeyaan
halkan mashaariic baan rabnay inaan ka hirgelino marka mashaariicdaas dhammaystirkoodii ayaan u nimid waa tahay mashaariic baad sheegtay maxaa ka mid a mashaariicdaas
laba laba mashruuc baa ugu muhiimsan mid waxa weeye waxaan dhowaan insha allahu tacaala furi doonaa albaabada loo furi doonaa hotel weyn oo runtii noqon doona hoteelada ugu waaweyn magaalada kismaayo oo hoteelkii iyo makhaayadii iyo hoolalkii shirarka iyo masaajid iyo wax walba leh ayaan dhowaan furaynaa oo last stageskii ama qaybihii ugu dambeeyey baan hadda ku jirnaa inaan dhammaystirno marka ka insha allah dhowaan waad maqli doontaan furitaankiisa talabaad waxaan qorshaheeda wadnay mashruuc beero dhulbeeraad dhulbeerad weyn inaan oon halka kulehay inaan isku dayno inaan dhaqaajinno oo maarata leanna wax soo saarku waa waxyaabaha ugu muhiimsan marka labadaa mashruuc baa ugu muhiimsan oo midna bilow yahay midna uu dhammaad marayo beeraha ayaa ka mid a meelaha ganacsatadan ay xoogga saari doonaan si loo horumariyo wax soo saarka dalagyada beeraha oo waayadii u dambeysay abaar xooggan ay ku dhufatay dadka soomaaliyeedna intooda badan aanay ku mashquulin wax soo saarka dalagyada beeraha waxaana ganacsatadan ay sheegeen in ay wadaan qorshayaal dib loogu howlgelinayo islamar ahaantaana ay ku maalgashanayaan beeraha gobolka jubbada hoose sida uu sheegay sheekh maxamed ibraahim shakuul runtii markaad fiiriso barwaaqada jubbaland taalla dhinacyada kala duwan ah iyo runtii sida aan looga faa'iidaysan wax laga naxo weeye waa meel ilaahi subxaana wa tacaala barwaaqo badan siiyey dhinac kasta dhinaca beeraha badaha iyo kalluumaysiga dhinaca xoolaha nool haddana waxaad moodaa inaan laga faa'iidaysaninoo dadkii gaajiyo rafaad ay ku jiraan waxyaabaha marka aada iyo aadka looga faa'iidaysan karo waxaa ka mid a dhulbeeraadkan maarata aada iyo aad maarata u dihin fartaylka ah waxaa ceeb inagu ah ayadoo dhulka aan haysanno oo badi beerihii ay webiga jiinkiisa ku wada yaallaan in maanta cunto dibadda nalooga keeno ama iyadoo baryo ah oon baryootomayno ama iyadoo beeca labadaba annagoo halkan ka soo saari kara marka initiativekaasaa socda hadda insha allahu tacaala oo rag kale oo ganacsataa iyo aan isla wadnaa in maaragtay la sameeyo wax soo saarka muhiimka dalagyada dadku u baahan yihiin gaajada tiri kara inaan hirgelinno dadkana waa ku dhiirigelinaynaa in dhulkaa barwaaqada aynu ka faa'iidaysano insha allahu tacaala dadka adiga kula midka ah ee qurbajooga ah ee doonaya dalkooda inay maalgashtaan oo adiguba hadda aad halkan ka hirgelisay mashaariic kala duwan oo hadda aad waddo qorshayaasheedii qaarna haddaba aan aragno in ay socdaan kuwa kale ee maqan maxaad u sheegi lahay runtii waxaan dhihi lahaa horta lama huraan waa caws jiilaal khaasatan kuwa dibadaha ku nool halkanuunbaa ina huran oo ina mudan waxaa runtii fursado badan baa yaalla oo aad iyo aad u qiimo badan oo ka sarreeya fursadaha waddamada dibadda iyo reer galbeedka yaalla marka waxaan ku dhiirigelinayaa in maaragtay laga faa'iidaysto dalkiiyo dadkiina loo faa'iideeyo ugaas cumar xiiray oo ka mida dhaqanka jubbaland islamarkaana ah afhayeenka odayaasha dhaqanka jubbaland ayaa fariin adag u diray dhammaanba ganacsada soomaaliyeed isagoona ugu baaqay in ay ka qayb qaataan horumarka deegaankooda oo aan rabaa inaan baaq u daro sida sheekh shakuul ragga ganacsadayaasha ah ee jubbaland u dhashay ee beelaha jubbaland ka mid ah inay sheekh shakuur ku daydaan oo waxqabadka uu noo sheegay wuxuu yidhi mashaariic baan wadaa huteellaan wadaa star miyuu ah meesha qaxooda kululayn five star baan wadaa waxyaalihii aan sugaynaan ku hamiyeynay ee jubbaland ka maqan bayd haddaad keentay waa ilaahay mahadii weeye laakiin waxaan dhihi lahaa kuwa lacagta guntiga ku haya ee reer jubbaland ee asaga lamida sheekh shakuur ha ku daydeen markay imaadan hayaanna ha noo soo sheegeen oo hadheen waan imaanaynao ha ku daydeen laakiin jubbaland waa nabad ku soo dhowow ganacsi in la keeno oo aqli la geliyo adiga iyo raggaad madaxu tahay baan idinka sugaynaa magaalada kismaayo waxaa waayadii u dambeysay ku soo badanayay ganacsada soomaaliyeed ee doonaya in ay maalgashadaan deegaanadooda waxaana wafdigan ganacsada ahi ee soo gaaray magaalada kismaayo ay qayb ka yihiin ganacsato badan oo soo gaaray magaalada kismaayo kuwaas oo doonaya in ay maalgashi ka sameeyaan gobolka jubbada hoose aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dadka reer yeman ee ay afeeyeen colaada daba dheeraatay ayaa abaarta iyo macaluusha isu dabadeshay ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey muddo kordhinta loo sameeyey xabad joojintii u dhexaysay dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi warbixintan waxaa magaalada qaahira kasoo diray wariyaha v o eda xuseen cusmaan saxnuuni
ergeyga gacarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka yeman masar hanis granberg ayaa ku dhawaaqay in dowladda yeman iyo kooxda xuutiyiinta in ay ku heshiiyeen xabajoojinta qaramada midoobe ay soo jeedisay ee ku saabsan in lagu kordhiyo muddo laba bilood ah go-aankan ayaa yimid saacado ka hor inta aanu dhammaan heshiiska xabajoojinta oo labada dhinac ee dalka yeman horey ay u aqbaleen kaasoo dhaqangalay labadii bishii abril ee lasoo dhaafay qodobada ugu caansan ee heshiiskaasi lagu saxiixay waxaa ka mid ah in dib loo bilaabo dulimaadyadii ganacsiga ee garoonka diyaaradaha sanca furitaanka wadooyinka magaalada ticiisa oo xuutiyiinta ay go-doomiyeen muddo toddoba sano ah iyo bixinta mushaaharaadka shaqaalaha dowladda oo horey looga jaray qaramada midoobay iyo dalal dhowrah ayaa soo dhoweeyey qaraarka ergeyga gacarka ee dalka yeman uu ku cusboonaysiiyey xabajoojinta dalkaasi oo soconaysa muddo laba bilood ah kordhinta xabajoojinta ee ay garwadeenka ka tahay qaramada midoobay waa war aad u wanaagsan oo waxtar u leh dadka yeman ayuu yidhi iskuduwaha arrimaha bini-aadanimada ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka yeman maser david gresle waxaan si buuxda u taageersannahay dadaalka ergeyga gacarka ee qaramada midoobay hanisberg si loo hirgeliyo loona mideeyo dhammaan qaybaha hubka oo ay ku jiraan dib u furista wadooyinka magaalada ticiisa ayuu garasley ku daray qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kuwait ayaa soo dhoweysay ku dhawaaqista ergeyga gacarka ee qaramada midoobey u qaabilsan yeman ee lagu kordhinayo xabadjoojinta dagaalka muddo laba bilood ah oo dheeraad ah iyadoo la raacayo qodobada heshiiska asaasiga ah dowladda aljeeriya ayaa sidoo kale muujisay sida ay ugu faraxsan tahay in dowladda yeman iyo kooxda xuutiyiinta in ay gaaraan heshiis lagu kordhinayo xabajoojinta bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee aljeeriya ayaa ugu baaqay dhinacyada yeman inay sii wadaan wadahadalka si loo gaaro xasilooni siyaasadeeda sidoo kale qaar ka mid ah dowladaha midooda yurub iyo dalal kale oo carbeed ayaa soo dhoweeyey xabajoojinta waxayna ku tilmaameen mid waxweyn ka taraysa arrimaha bani-aadamnimada ee ka alowsan dalkaasi yeman arrimahan ayaa imaanaya xilli golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu baaqay xuutiyiinta maalintii jimcaha in si deg deg ah loo furo wadooyinka ticiisa iyo in xal siyaasadeed la gaaro golaha ammaanka ayaa soo dhoweeyey muddo kordhinta xabajoojinta dalka yeman oo lagu daray muddo laba bilood ah laakiin waxay muujiyeen walaac weyn oo ku saabsan cawaaqibka bani-aadamnimo oo ay ka dhalan karaa xirnaanshaha wadooyinka magaalada ticiisa goluhu wuxuu ammaanay tallaabooyinka ay qaadeen mas-uuliyiinta yeman si loo ilaaliyo xabajoojinta golaha maanka ee qaramada midoobey ayaa rajo weyn ka muujiyey in xabajoojinta la kordhiyey ee dalka yeman in ay noqoto xabajoojin joogto ah iyo heshiis siyaasadeed oo dhammaystiran oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobey sidoo kale golaha ammaanka ayaa ugu baaqay dhinacyada yeman inay sii wadaan xiriirka ay la leeyihiin ergeyga qaramada midoobay iyo wadaxaajood dhexmara labada dhinac oo ku dhisan ixtiraam iyo dib u heshiisiin xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington gobolka ontario ee dalka canada waxaa habeennimadii khamiistii ka dhacday doorasho si aqlabiyad ah ugu guuleystay xisbiga progressive conservative-ka kaas oo afartii sane lasoo dhaafay ka talinayay gobolkaasi laakiin soomaalida degan gobolka ontario doorashadan waxay u ahayd mid niyadjab ay kala kulmeen kadib markii laga guuleystay faysal xasan oo ahaa soomaaligii ugu horreeyey ee ka mid nooda baarlamaanka gobolka ontario isagoo afartii sane lasoo dhaafay matalayay xaafadda york south weston ee magaalada toronto haddaba siciid muuse daahir oo ka faallooda arrimaha canada ayaa wariyaha v o e da canada xuseen nuur xaaji uga waramay waxaa keenay guuldarrada xildhibaan faysal xasan balse marka hore waxa uu ka waramayaa oo uu ka hormarayaa guusha xoogan ee xisbiga progressive conservative-ka ee uu ka soo hoyey doorashadan xuseenow runtii guusha weyn ee xisbiga progressive conservative-ka uu ka gaaray gobolkan ontario marka la eego sooyaalka siyaasadda xisbiyada kanada ma ahan arrin ku cusub in xisbi laba jeer oo isxigta uu gobol ku guulaysto bal waaba arrin inta badan dhacda waxayna ahayd arrin horeyba loo sii saadaalinaya laakiin arinta xiisaha goonida le ayaa ahayd in awalba xisbigan oo haystay aqlabiyadda gobolkan ontario uu haddana uu helay kuraas kale oo dheeriya waxaana la odhan karaa waxyaabaha ugu badan oo guushaas horseeday waxaa ka mid ah afartii sano ee lasoo dhaafay shaqadii ay qabteen iyo sidii ay u wajaheen xanuunka covid oo dhib weyn u geystay caalamka iyo kanadaba iyo sidoo kale ballanqaadyada ay hadda sameeyeen ee faraha badan waan isleeyahay way ku soo jiiteen codbixiyaasha ballanqaadyadaasoo ugu horrayso wax kaqabashada kaabayaasha dhaqaalaha iyo shaqooyinka caafimaadka waxbarashada iyo xitaa nolosha dadweynaha oo runtii aad u sii kacaysa hadda waa tahay siciid dhanka soomaalida faysal xasan oo afartii sano ee lasoo dhaafay xildhibaan ka ahaa xaafadda york south weston ee magaalada toronto ayaa guul daraystay maxaa loo aanaynayaa guuldaradiisa guuldarrada ku dhacday faysal xasan iyo si guudba soomaalida waxaan isleeyahay dhowr arrimood oo isbiirsaday baa sababay waa marka koowaadee xisbiga uu faysal ka tirsanaa xisbiga n d b oo kuraas dhumiyey iyo xisbiga hadda guulaystay oo kuraas dheeriya helay mawjadaas baa marka kursigaas la tagtay baa la odhan karaa waxaa iyana xusid mudan in la sheego in ninka kursigan ku guulaystay oo runtii ka soo jeeda qoys siyaasadda gobolkan si fiican looga yaqaan xilal dhowr ana soo qabtay qoyskiisuna ay xilal kala duwan ka hayaan gobolkan oo uu ka mid yahay madaxa gobolkan darkford oo isaga abtigiisa arrinta saddexaad ee sababtay arrintaana waxaan odhan karaa in soomaalidu aysan runtii sidii la malaynaya aysan u soo bixin iyo xataa dadyowga kala duwan ee xaafadda ku nool arrintaasoo ay kala sinaayeen dadyowga kale ee ku nool gobolkan ontario oo waxaa la leeyahay sanadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii doorashadii dhacday marka la barbar dhigo midaan hadda dhacday aad bay runtii dadku uga yaraayeen dadka soo baxay waa tahay marka laga soo tago axmed xuseen oo ah xildhibaan soomaali ah oo heer federaal ah oo laga soo doorto magaalada toronto soomaalidu waxay waayeen xildhibaanka keliya ee ku matelayay baarlamaanka gobolka ontario waa sidee rajada soomaalida ee mustaqbalka dhow marka ay timaado siyaasadda gobolka runtii rajada soomaalida gobolkan ontario waa mid fiican oo bixinaysa iyo fafaalo wanaagsan afartii sano ee lasoo dhaafay waxaana soo martay inaan labada xildhibaan ee xaafaddaba ay soomaalidu ku fadhiday waxaan qabaa in mustaqbalka dhow iyo kandheerba ay soomaalidu si weyn uga dhex muuqan doonaan siyaasadda gobolkan ontario iyo midda kanadaba dhallinyaro aad u fara badan oo soomaaliya oo waxbaratay baad meel walba ku arkaysaa sektar kasta oo bulshadu leedahayna jooga hadday ciday higsadaan noqotona runtii rool model way haystaan oo heer federaalna way joogaan heer gobolna way soo noqdeen waxaan marka rajaynayaa in kuwo fara badan oo kalena ay soo baxaan mustaqbalka dhow runtii soomaalida waxaa la gudboon in codkooda iyo xooggoodaba ay hal meel isugu geeyaan sida bulshooyinka kale ee dalkan ku nool oo qofkii soomaaliya ee han leh ee wax doonaya la taageero iyadoo meel la iska dhigayo kala qaybsanaanta dhexdeenna ka jirta siciid ugu dambeyntii sida adiguba aad ka dhawaajisay xisbiga progressive conservative-ku wuxuu ku guuleystay kuraas aqlabiyada waxaanu soo dhisi doonaa dabcan dowlad aqlabiyada marka maxaa laga filan karaa xisbigan oo hor yaalla ayay kula tahay oo uu ka qaban karaa gobolka arrimo fara badan baa hor yaalla oo u baahan in wax laga qabto kuwaasi oo horey u ballanqaaday waxaa laga filayaa ka dhabaynta wax ka qabashada nolosha sii kacaysa ee gobolka oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa waxaa laga filayaa wax ka qabashada dhibaatooyinka xagga guryaha iyo inuu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii ah inuu dhisayo hal dhibic shan milyan oo guri muddo toban sano gudaheeda ah iyo in dadka danyarta ay helaan guryo jaban oo qiimahooda ay awoodaan waxaa laga filayaa inuu kordhiyo lacagaha la siiyo shaqaalaha gobolka la isuna dheelitiro nolosha iyo mushaaraadka shaqaaluhu ay helaan oo hadda dhib weyn ay ka taagan tahay caafimaadka isbeddelka cimilada sii kululaanaysa inuu iyadana kala shaqeeyo dowladda federaalka ayaa laga fili karaa baan isleeyahay
aad ayuu mahadsan yahay siciid muuse daahir oo u warramayay wariyaha v oda toronto xuseen nuur xaaji halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a qaramada midoobay ayaa toddobaadkan dhaqangelisay codsi uga yimid dowladda turkiga kaas oo ah in hadda kadib loogu yeedho magaca turkiya halka laga dhihi lahaa turki arbacadii ayay qaramada midoobay ku wargelisay dhammaan laamaheeda in turkiga magaca laga bedelay haddaba maxay tahay sababta ka dambeysa in turkigu uu magacaasi iska bedelo warbixintan waxaa london ka soo diray wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid awil ismaaciil turkiya waa magaca cusub ee lagu bedeli doono magaca dalka turkey waxaa loo qori doonaa loona akhriyi doonaa afka turkiga bedelidda magacan ayaa loo arkaa inay ankara doonayso inay dalka dib u habayn muuqaal asraaca ugu samayso lagana fogaado magaca turkey oo loo yaqaano shimbir ay masiixiyiintu cunaan maalinta ay ula baxeen christmaska dhinaca kale haddii aad qaamuuska cambridge ka eegto kelmadda turkey waxa ay ku qeexeen qof liita ama nacas ah ama waxaan wanaagsanayn xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa xaqiijiyey inay warqadda codsiga dalka turkiye ka heleen dowladda turkiga ayaa sheegtay in magacan noqonayo rasmi marka qaramada midoobay hesho warqadda codsiga sidee ayaa haddaba magaca looga soo dhoweeyey dalka turkiya su-aashaasi ayaan weydiiyey bashiir cusmaan oo ah weliye madax bannaan oo soomaaliyeedu degan magaalada istanbul ee dalkaasi walaal magaca turkiga ee la bedelay turkiga dhexdiisa maka cusba oo iyagu turkidu magaca ay isu yaqaanaan magacan waaye afka ingiriiska ayuunbaa waxaa laga bedelay ee laga guurayahay waa habka iyo macnaha uu tusinayo marka uu ingiriish yahay habka loo guurayna wuxuu yahay waa turkay oo ah oo turkiye oo ah magaca uu af turkiga ku yahay turkiduna ay isu yaqaanaan shacabka turkiga in badan oo kamidi war badan kama hayso maaragtay marka uu ingiliishka yahay iyo si uu qoran yahay iyo macnaha uu tusinayo laakiin dadka maaragtay arintaa og waxay si weyn ayay usoo dhoweeyeen magacan in loo bedelo sida iyaguba isu yaqaanaan af turkigana uu ku noqonayo waxayna sheegeen sida ay madaxda turkiguba ay sheegtay in magacaas marka habkaas loo qoro ama habkan hadda ay wadanka turkigu maaragtay qaramada midoobay ay u gudbiyeen loona ansixiyey in uu yahay magaca habka keli ah ee ku xiraya turkida iyo dhaqankooda iyo ilbaxnimadooda habka isku xiraya inuu yahay marka dadka turkiga arintan fahansani si weyn ayay usoo dhoweeyeen sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo labaatankii ayuu turkigu la baxay magaca turkiya markii ay jamhuuriyadda noqdeen iminka muuqbaahiyaha qaranka turkiya wariyayaasha ka shaqeeya waxay isticmaalaan magaca cushuub inkasta oo mararka qaarkood magacii hore uu afku ka xado waxa aanay bulshada oo dhami u baahan doontaa muddo ay kula qabsato magacaasi cusub saraakiil kale oo ka tirsan dowladda turkiya ayaa sheegtay in marka magaca turkey laga baaro aaladda google ay soo baxaan muuqaalo qoraallo aan turkey ku turjumaynin iyo weliba shimbirta digirinka oo la cuno maalmaha krismaska iyo mahadnaqa ay reer galbeedku sameeyaan marka la eego dhinaca qaynuunka dalma u baahan yahay sharci inuu magaca dalkiisa bedelo maxamed xasan damle waa falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain laba siba wuu u bedelan karaa dal magiciisa waa midda koowaade dastuurkiisa ayuu ku qeexi karaa in uu magaca bedelay kadibna markaa qaramada midoobey ayuu u gudbinayaa oo la wadaagayaa qaabkaa waa qaab sharci ah oo dalku dastuurkiisu qaramada midoobe way ixtiraamaysaa wayna soo dhaweyneysaa inta badanna wax caqabada ka hor imaan mayso waa mid labaadee iskiis ayuu isagoon dastuurkii bedelin ayuu dalka magaca bedelan karaa oo magac hor leh oo aan horay uga jirin loona aqoonsanayn loona aqoon ayuu la bixi karaa marka taana waa iyaduna waa la aqbalaa labada noocba dalal ku bedeshay magacooda way jiraan sidaa daraaddeed arrin aada u dhib badan ma aha ogeysiin la ogeysiiyey qaramada midoobey haddana sidaan ogsoonahay xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres afhayeenkiisa stefan dujarik wuxuu xaqiijiyey in uu ka helay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga warqad wuxuuna xaqiijiyey magac bedelidda in xilligii warqadda la helay ay ka bilaabanayso oo marka turkiya loo aqoonsanaan doono dalkii taki la oran jiray bilowgii sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatankii dowladda turkigu waxa ay baahisay muuqaalo lagu xayeysiinayo bedelka magaca muuqaaladan ayaa laga arkayay dalxiisayaasha caalamka iyaga oo ku sugan goobo caan ah oo ku yaala dalkaasi kuna dhawaaqaya ku soo dhowow turkiye cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london
aad ayuu mahadsan yahay cabdilxaafid halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haatana aynu ku wadanasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay heeskaasi nagu luqeynaya fanaanka cabdikariim raasi ayaan kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadyada gudkiimanisa laanta af soomaaliga e v o e sane kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga e v o e oo idinle sidaas iyo nabadgeliyo